galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha disembar ee sanadka waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah maalinta aydiska oo laga xusay meelo badan oo dhulka soomaalida ah sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warbixinno kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo ciidanka cirka ee suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ruushka ayaa maanta oo axada qaaday duqaymo xooggan oo ka dhan ah goobaha ay ku sugan yihiin kooxda xoraynta shaam iyo kooxaha kale ee mucaaradka ee taageersan kuwaas oo ku yaala miyiga magaalooyinka xalab iyo idlib dowladda suuriya ayaa shaacisay in ciidamo dheeraad ah la geeyey si loo joojiyo horusocodka xoogaga mucaaradka ah iyo in la badbaadiyo magaalada xama oo khatar ku jirta iyaduna kadib markii mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay gebi ahaanba gooyeen waddada isku xidha xalab iyo xama ciidamada suuriya ayaa maanta sheegay in ay iska difaaceen weeraro oo ay xoogaga mucaaradku ka fuliyeen waqooyiga galbeed ee dalka iyaga oo ballan qaaday in ay dhowaan qaadi doonaan weerar rogaal celin ah si ay ula wareegaan dhammaan deegaanada ay mucaaradku qabsadeen dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan ayaa iska fogeeyey in dalkiisa uu ku lug leeyahay dagaalada ka socda magaalada xalab waxaa kale uu sheegay in turkigu uu qaadayo tallaabooyin muhiim ah balse aanay qaadi doonin wax ficil ah oo sababi kara barakac cusub wararka ka imanaya dhinacyada taageersan mucaaradka suuriya ayaa sheegaya in xoogaga ay qabsadeen dhul gaaraya kilomitr oo ku yaala xalab ilaa iyo idlib sidoo kale warbixinada ka imanaya ururada xuquuqda aadamaha ayaa sheegaya in in ka badan saddex boqoloo qof lagu dilay dagaaladaasi oo ay ku jiraan ugu yaraan labaatan qof oo rayid ah ciidamada suuriya ayaa dhankooda sheegaya in ay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dileen ku dhowaad kun ka tirsan mucaaradka iyaga oo ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan dagaalkooda diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa maanta axada fuliyey duqaymo ka dhan ah magaalada xalab waana markii ugu horreysay tan iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii xilligaasi oo ruushka uu gacan ka geystay in dowladda suuriya ay dib ula wareegto magaaladaasi shir madaxeedka shan iyo afartanaad ee hogaamiyaasha golaha iskaashiga dalalka khaliijka carabta ayaa maanta oo xada ka furmaya magaalada kuweyt iyada oo shirkan uu kusoo beegmayo xilli xiisad iyo colaado adag ay ka jiraan bariga dhexe oo muddo ka badan hal sana a taagan ajandaha shirka ayaa la filayaa inuu xooga saari doono dagaalka weli ka socda khaza iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka kale ee gobolka sida lubnaan yemen iyo badda cas xiisada ayaa gaadhay heer isweydaarsi weeraro milatari oo toos ah oo dhex mara israa'iil iyo iiraan shirkan ma aha kii ugu horreeyey ee lagu qabto xaalad noocan oo kale ah bishii disembar kii shir madaxeedkii hore ayaa ka dhacay magaalada dooxa ee dalka qatar laba bilood kadib weerarkii bishii oktoobar ay fuliyeen kooxda xamaas kaasoo sababay dagaalka ka baxsan khaza shirkii dooxa waxaa lagu soo saaray bayaan lagu magacaabay bayaankii dooxa kaas oo si adag u cambaareeyey wax loogu yeeray duqaymaha aan kala sooca lahayn ee israa'iil ay ka wado khaza bayaanka dooxa waxaa kaloo uu soo dhoweeyey dadaalada dhexdhexaadinta ah ee ay sameeyeen masar qatar iyo maraykanka si loo gaadho xabad joojin isagoo ku adkeeyey mowqifka joogtada ah ee dalalka khaliijka ee ku aadan qadiyadda falastiin dowladda shiinaha ayaa maanta axad ah si adag u cambaaraysay booqashada madaxweynaha taiwan lin jangte ee gobolka hawaii ee maraykanka halkaasi oo kula kulmay guddoomiyaha gobolka shiinaha ayaa sidoo kale ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin adag oo ka dhan ah heshiisyadii hubka ee maraykanka ee dhowaan loo ansixiyey taiwan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa lagu sheegay in beijing ay si rasmi ah uga dacwootay washington iyada oo ku tilmaantay booqashada mid halis ku ah madax bannaanida dhuleed ee shiinaha madaxweynaha taiwan oo booqashadiisu ay tahay tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay bishii mey ee sanadkan ayaa sheegay in socdaalkan uu furayo albaab cusub oo ku dhisan qiyamka dimuqraadiyadda intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu dil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinta aidiska adduunka halkudhigga sanadkan ayaa ahaa raaca tubta toosan warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste munaasabad lagu maamuusayo maalinta aidiska adduunka ee kowda diseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay guddiga ka hortagga h i v idis ee soomaaliya iyo agaasinka caafimaadka maamulka gobolka banaadir waxaana halkudhig looga dhigay sanadkan raac tubta toosan guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v idis ee soomaaliya maxamed axmed jimcaale oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dadka la nool xanuunkani ay yihiin faquuq ay kala kulmaan qaybaha bulshada muhiimadda ugu weyn maanta wal aidisdayga aan ka faa'iidaysanayno maaragti bulshadii qaybaheeda kala gedisan hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir mas-uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha maaragti mas-uuliyiinta kale kuli dhammaan cid kastoo meesha fadhiso waxaa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaasho lahayn dadkaas xanuun kala noolne takoorka looga ilaalin lahay waa problemka ugu weyn sababta maxay tahay waxaa dhacday maaragti shaqooyinka in laga buriyo waxaa dhacday ilmahoodii waxbarashada markii la ogaado inay cunugaan waalidkiis bositive yahay in ilmihii yaraa ay kala cararaan qaarkood iskuulka laga soo buriyo maaragti shaqooyinka in laga buriyo waxay xaq u leeyihiin wax kastoo qofka bini aadanka oo caadiga ah basic need liveska macnaa nolosha bayskeeda wixii ku xiran ayay ayagana xaq u leeyihiin hadday tahay guri oo degaan ay degaan hadday tahay nafaqo hadday tahay shaqo hadday tahay waxbarasho waxaasoo dhan xaqay u leeyihiin xuquuqdaasoo dhan marka waxaa keenay inay baaba'do takoorkii oo la takooraayo caalamka oo dhanna problemka oo laga qaylinaayo waxaa waaye sidii loo adress garay lahaay oo looga bixi lahaay takoorka sidoo kale doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo samafalo dadka qaba xanuunka h i v idis taasoo keeni karta in qofku uu ku dhiirado inuu sheegto cudurka oo aanu bulshada inteeda kale u qarin meelaha complianciga ugu badani ka imaanayo waa health professionalska health professionalska horta waa inay ogaadaan xanuunkan qof kastuu ku dhici karaa adigana protectiveka sidii etikiska caafimaadka wuu kubarsaa iskaga ilaali leh in qof xanuunkan qaba hadduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuriyada ama faqooqa ama jinsi ah because xanuunkan si xun keliya kuma imaado hadda maaragta halkudhiga aan qaadan oo aragteen qaado tubta toosan sida lagu jooji lahaa xanuunkan macnaha adoo dandiisto u tega ama adoo si kale meel u tego xanuunkan kugu dhici karaa waa ogtihiin marka qofkii xanuunkan ku dhacay kas keliya qof xun ma aha
ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin badan dadka xanuunka la nool wuxuuna soo jeediyey in la ilaaliyo xuquuqdooda runtii maanta waxaan maalintii xuska dadka h i v-ga qabo runtii soomaaliya cudurkaas wuu ka jiraa dadka la nool cudurkaasna dhibaato badan ayay qabaan oo ka mid ah faquuq badan in goobihii caafimaadka loo diidaayo serviceka dhan loo diidaayo waxaa laisoo gaarsiiyey maanta cabasho ilaa toddoba qof ku dhintay ayagoo qabo kidney problems oo mashiinada lagu dhaqaala loo diiday maadaama ay h i v qabaan runtii waana wax aan fiicnayn dadka bini aadanka ilaaha karaameeyey qof walba soomaaliya wuxuu leeyahay xuquuq in loo shaqeeyo wax walba u baahan yahay waxaa kaloo lii sheegay in dad badan guryihii laga bixiyo loo diiday markii la ogaada inay h i v qabaan waxaan ballan qaadaynaa qof xanuunsan oo soomaaliya muwaadin xanuunsan inaan loo diidi karin daawo uu leeyahay iyo meeluu ku noolaado ugu dambayntii cali cabdi maxamed oo ka mida dadka xanuunka la nool ayaa ka warbixiyey wakhtiga xanuunku asiibay isagoo sidoo kalena xusay in xaaskiisa iyo carruurtiisa ay bad qabaan waxaana uu intaasi ku daray inuu xilligan talooyin wacyigelina siiyo bukaanada dhiggiisa ah ani labada kun iyo toddobadii ugu dhacay waxaa waaye labada kun iyo toddobadii bishii kow tobnaad markaas markaa daawada laga qaadanayay xamar ma jirin xamar hadda laan keena oo markii aan banaadir aan u ololaynay oon yuhaanada waxaa markaan la hadalnay kadib aa bana- isbitaal banaadir la- laga dhigay isbitaal banaadir hadda koob iyo toban sano ma- koob iyo toban maya bilood koob iyo toban sano meelahaasu furan yahay anaa hadda ka shaqeeya ko madaxa counselingan ahay wax hadda wacyigelin oo dhib aan ku qabno ma jirto ani hadda xaaskayga negative waay wax xanuun ma qabto wayna fiican tahay alxamdulilah waan mar sanad bil walbana waa hoos saddex bilood walbana waa baaraa wax xanuun ma qabto maasha allah ani xanuunkayga ajefigayga negative waay oo fayraskayga hay maaha Fay- dadka fayraskooda hayga ah waxa wax gudbinayo wax wax gudbina fayraska waay maahan- ma ahan xanuunkii maaha qofka markuu fayraskiisa hay yahay toos u gudbina laakiin markuu fayraskiisa ziiri yahay oo daawada sax u qaato wuxuu gudbinaya ma jirto xasan kaafi qoyste ee muqdisho
magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalidana waxaa lagu maamuusay xuska toddobiyo soddonaad ee maalinta aidiska adduunka oo la xuso kowda bisha disembar xuskaasi kadib ayaa waxaa idaacadda v o eda u waramay wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta aidiska ee dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan nuur catoosh waxa uu ka warbixiyey maalintan waxa ay tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka cudurka la nool ee deegaanka dhanka kale wasiirka ayaa xusay in tirada dadka cudurka qaaday sanadka labada kun afar iyo labaatanka ay dhan tahay laba boqol saddex iyo konton qof wasiirka ayaa u waramay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
waata koowaad waa xuskii soddon iyo toddobaad ee cudurka h i b aidska oo eh, sanad kasta kowda disembar loo asteeyey si da- caalam ahaan iyo mataqaanaa dal ahaan Eh, marka sanadkan eh, xuska eh, waxaa inta badan halkudhig looga dhigay eh, halkudhig looga dhigay in eh, adeeg ku salaysan kala soocla'aan ku salaysan xuquuqda aadanaha raydabat my health my the raid si macnaha dadka cudurka la noolay adeeg uga helaan xarumaha ayna noqonin dad laga faquuqo oo meelo gaaro u gaara un iyaga un looga fuliyo maaha si bulshada aynan uga dhex bixinin ee adeeg noocaasa ee ay ka dhex helaan baa eh, midda ugu muhiimsan ee sanadkan halkudhiga looga dhigay xuska ah Eh, ujeeddada kale labaad waxaa weeye iyadana inaan eh, mar walba sanad kasta aan xogta la wadaagno eh, heerka uu marayo cudurka faafidiisa ee dadka dawooyinka qaata iyo kuwa aan dawooyinka qaadana iyaguna sida ee ee mataqaanaa kala gooye iyo dhibaatada uu leeyahay iyo heerka faquuqa ee bulshada iyada laftigeeda lagu hayo in ee, iyadana lala socdo oo dadka loo sheegay inaan la faquuqin dadka cudurka la nool si uuna cudurku faafitaankiisu usii badanin ee waa tahay waxaad uh, faahfaahin naga siisaa een, xaaladda guud ee dadka la nool cudurka ee deegaanka Eh, deegaankii si guud eh, marka sanadkii hore la barbar dhigo eh, sanadkan waxaad moodaa isbedel weyn inuu ka jiro xagga faafidda inuu yaryaho dadku ay wacyigelinta ay qaateen Eh, markaan eegno laba kun iyo afar boqol iyo konton iyo eh, afar qof eh, dad gaadhayaa hadda dawada ka qaata xarumaha Eh, waxaa jira dad iyaguna cudurkaas eh, iyaguna qaba oon dawooyinka qaadaninoo faquuq iyo cabsi darteed aan dawooyinka la qaadanin Eh, dadka noocaas oo kalea iyagana waxaan talaahaan halkan u marinaya inay ay iyaguna ay dawooyinka soo qaataan si ay u noqdaan dad eh, xaaladooda caafimaad la socdo Ee, waa tahay waxaa tiri dabcan in ka badan laba kun iyo dhowr boqol ayaa dawooyinka qaata guud ahaan oo amisa tirada dadka cudurka qaba ee deegaanka ku nool Eh, marka la barbar dhigo sanadkii kale waxoogaa isbedel hooseeya tiradu waa tiro gaadhaysa adugu lix kun in ka badan baa eh, si guud ugu diwaangashan cudurkan marka isbedelka dad badanoo waxaa jiri kara xarumaha caafimaadka eh, ee tii rabbi ku timid oo u dhintay tiradu ma dad waxaa jira iyaguna mataqaanaa ay dawooyinka si fiican intay u qaateen cudurka faafidiisu uu ku yara marka dad lix kun gaadhay ka badan baa hadda cudurka la nool waa tahay waxaa tiri dad lix kuna ee, ee, ka badan baa cudurka qaba haddana laba kun iyo dhowr boqol baa dawada qaata kuwa kale maxay u qaadan layihin dawooyinka Eh, waa su-aal wanaagsan kolley intaas inta badan dadku waxay la qaadan waayeen waa looxtuur baa la yidhaha waa defaulter bayaan inta badan dad badan baa cabsi darteed dawada intay u qaadan waayaan ee laga yaabaa inay deegaamada kale iyo meelo kale ay ka ka aadaan oo dawada ka qaataan annaga laakiin xogtaan hayna dad tirada lixda kun ah inay noo diwaangashayin oo cudurka la nool yihiin baa ee noo diwaangashan inta dawada qaadatana ay tahay laba kun iyo afar boqol in ka badan waa tahay wasiir ee, ee, bal bal haddii dhinaca dhinaca kale aan ku weydiiyo ee, tirada sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ma jirtaa dad cusub oo cudurka qaaday hadday jiraan waa amisa tiradooda Eh, sanadkan labada kun iyo afar labaatanka dhammaadka ahaa ee annagu xogihii aan ka helay xarumaha iyo isbitaallada deegaanka dad adugu laba boqol konton iyo saddex gaadhaya hadda si cusub cudurkan u qaaday dad waxaa u dhintay adigu saddex boqol sideetan iyo saddex gaadhaya si guud ilaa sanadadii hore marka lagu daro weeye ee sanadkan afar labaatanka keliya ma aha Ee, maxaa isleedahay way keenayaan in in xanuunku ay dadka qaadaan Eh, kolley cudurkani waa cudur eh, inta badan eh, badanaa laga qaado eh, waxyaalaha anshaxumada hadday noqoto boqolkiiba sagaashan in ka badan in galmooyinka xaaraanta iyo sinada lagu kala qaado Eh, waxaa jira marxalado kaloo iyagana cudurkan lagu kala qaado in irbadaha oo dadka dhiigoodu cudurkan dadkan la nool yahay isticmaaleen iyagana ay dadku ay la isticmaalaan hadday noqoto cadayga hadday noqoto maqaska hadday noqoto sikiinta iyo waxyaalo kaloo badanoo inta badan ay faquuqu qayb ka yahay inuu faafo qayb ka ah su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa weeyaan dabcan xafiis baa tihiin ee maxaad ka caawisaan dadka cudurka la nool iyo kuwa kale ee waalidiintooda u dhinteen ee xafiiskani saddex tiir buu inta badan u taagan yahay kow waa inuu xadido dadka cudurka qaba inayna faafinin ta labaad inuu ka hortago cudurkani inuuna dhicin si uuna kadabadagu u dhibaato badan ta saddexaadna waxaan ka taawaa taakulayna waxaan ka taakulaynaa nafaqaynta raashinada sida biriiska ee sonkorta saliidda iyo wixii la halmaalo cuntooyinka nafaqada ah ee dad dirayska waxaan kaloo iyadana sameeyaa waalidka ku waayey caruurtan cudurrada waxaan boqol lixdan iyo kow arday inka badan baan students materialka kidka sida uniformka buugaagta qalimada iyo boorsooyinka aan u iibino si sanadkiiba ay dadkaasi iskuulkooda waxbarashadooda ina u waayinuuna mustaqbalkoodu u madoobaan
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa su-aal geliyey sharci ahaanshaha kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu kasoo horjeestay waxyaabaha labada gole ee kulankooda ay kaga shaqaynayaan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka iyo dhismaha guddiga madaxa bannaan ee maamulaya doorashada iyo xuduudaha federaalk oo toddobaadkan ay ansixiyeen xildhibaano ka mid ah mudanayaashii ka qayb galay fadhiyada labada aqal oo ka falceliyey hadalka madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa v o e da u sheegay inaan kooramka baarlamaanka la furi karin iyadoo aan la tirin xildhibaanada fadhiya warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed samka isagoo shir jara-id ku qabtay magaalada muqdisho ayuu shariif sheekh axmed sheegay in kulanka wadajirka ee labada gole uu yahay mid lagu qarinayo kooram la-aan uu tilmaamay inay ka dhex jirto baarlamaanka iyo in ujeeddada laga leeyahay ay tahay doorasho qof keliya uu ogyahay oo ay ka shaqaynayaan siduu yidri wuxuu kaloo sheegay inaysan wax faa'iida ah ku jirin in xeer ay isku diidan yihiin dowladda federaalk iyo qaar ka mida maamul goboleedyada dalka la horgeeyo labada gole isagoo dhaliilay habka xukuumadda soomaaliya ay arrinkaasi u wajahayso
baarlamaankeena wuxuu ka kooban yahay laba aqal labadaas aqal waxay is imaan karaan xilliyo gaara xilliyadii dambe waxaa la caadaystay labada aqal si joogtaa inay wada shaqeeyaan oo waxyaabo jeckan balance inay sameeyaan ay ahayd ay halmar ka wada shaqeeyaan taasna waxaa lagu qarinayaa kooram la-aanta baarlamaanka ka jirta oo runtii arrin fiican aan ahayn waxaasoo dhan marka laysku soo duubana ujeeddada laga leeyahay waa doorasho ruux kaliya uu ogyahay sida u dhacayso iyo wakhtiga ay dhacayso iyo cidda ka faa'iidaysa taas oo la wada ogyahay doorasho kasta oo si khaldan looga shaqeeyo natiijadeeda iyo iyadoon wakhtigii iyo teeramkii dhammaanin inay mugdi dhalisay marka hore sidaan wada ognaa maamul goboleedada iyo dowladda dhexe hawshaan ayagaa ka soo shaqeeyey laakiin waa ku kala aragti duwanaadeen puntland waa ka baxday jubbalandna waa ka baxday su-aasha marka waxa waaye haddii hay-adihii soo abuuray sharcigan ay ku kala aragti duwan yihiin oo ay ku kala fogaadeen oo midnimadii dalka ay khatar ugu jirto maxaa faa'iidaha oo ku jira in laga sii doodo oo baarlamaanka lagu mashquuliyo madaxda dowladdasa see ku dhici kartaa inay dhahdo mas-uuliyaddii la saaray inay intay iska iloobaan hebel miyaa diiday maamul hebel miyaa diida ka soco waxaa la ansixiyey guddi aan soo marin waxyaabihii loo baahnay guddi doorasho waa inuu dadka u dhexeeyo waa in lagu kalsoonaan karo doorasho qof iyo cod wax ka fiican oo laga shaqeeya ma jiraan laakiin horta shaqadeeda ma noo socotaa amni ahaan shaqadeeda ma socotaa bulshada midaynteedii ma socotaa ilaan bulsho midaysan oo heshiis ayaa wax dooro karta dastuurka iyo sharciyadii loo baahnay mana loo diyaariyey axsaabtii iyo arrimaheedii meel fiican ma noo maraayaan maanta meel sanduuq aan dhiga karno oo doorasho aan ku geli karno cod aan ku dhiibi karno ma jirtaa waxaan u malaynaha jawaabtu inay cadda idan xaggee doorasho qof iyo coda ka dhacaysa su-aashu waa taas
senatar cabdiweli ibraahim garyare oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kana qayb galay kulamada wadajirka ah ee labada gole ay ku ansixiyeen xeerarka iyo guddiga doorashooyinka tooska ah ee uu saluugay madaxweynihii hore ayaa v o a u sheegay inuusan wax kulan ahba u furmi karin golayaasha sharci dejinta iyadoo aan la tirinin xildhibaanada oo kooramka uusan buuxin madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed aana hadda xildhibaan ka tirsan golaha shacabka anagoo sharaf iyo cizi u haya nin muhiim oo dalkaana dee xiliyo adag soo xukumay oo usoo shaqeeyeen uu yahay haddana kooramka horta ay isugu imaanayaan labada aqal aqal kasta goonidiisa ayaa loo xisaabaa in horta kooram ahaan kulankaasi uu u joogo waxaan jeclaan lahaa marka inta ay hadal iyo shir jaraa-id iyo doodo oo maaragtay hawada laisku soo mariyo ay sheekadu noqon lahayd in uu yimaado golaha xildhibaanada tendensiga ama joogitaankooda saxiixay documentskii laga saxiixayna waa yaalaan iyagu saxiixeyna uu hubiyo waxaan aaminsanahay in uu markaa taasi ka qanci lahaa sababtoo halkaasay ku caddahay labada aqal mid walba goonidiisa haddaysan kooramku u buuxin maba la furaba labada aqal kulankooda ay isugu yimaadaan marka kooram isagoon buuxsameyn marba lamaba furaba kulan labada aqalba marka taasi waxaan aaminsanahay inay iska tahay dood oo hubanti la-aanah oo madaxweynihii hore ka imaanaysa wax kale oo macquul aho oo doodo badan uu dhalin karo ama keeni karaa jiri karaya taasi waxaan isleeyahay ma bannaana madaxweynihii hore wuxuu sheegay inaad ka shaqaynaysaan xeerar iyo sharciyo doorasho oo aysan heshiis ku ahayn madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a kuwa dowlad goboleedyada oo ay ahayd inaan bal idin horkeenin marka ma isu aragtaan inaad ka shaqaynaysaan wax aan heshiis lagu ahayn oo ay ahayd marka hore in laga soo heshiiyo ka hor inta aan lidin horkeenin siduu isaga qabo
horta waxaan ka shaqaynaynay waa howlihii qarankani uu lahaa ee doorashooyinka cidda keliya ee awoodda u leh inay ka shaqayso oo sharciyad u samaysana waa baarlamanka labada aqal oo iyagu ay ah maaragtay sharci dejiyayaasha marka shaqo iyaga aan loo ogolayn oo la leeyahay cid kale loo ogol yahay ma garan karo meesha laga raadin karo sababtoo golayaashan waa golayaasha sharci dejinta dalka sharciga lagu dhaqaayo iyo wixii wax laga beddelaya iyagaa go-aanka iska leh maamul goboleedyada iyo dowladda dhuxano shaqadu waa u kala xadaysan tahay waxaanan aaminsanahay tan annagu ahayno waa tii qaranka waa tii naloo doortay waa tii nala ka sugaayey waxaanan aaminsanahay sharciyada aan ka shaqayno inay noqon karaan kuwii dalka iyo dadka macnaha u sameynayay waana waxaan aaminsanahay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed inuu ila qirsan yahay laftigiisuba golaha uu ka tirsan yahay inuu yahay sharci dejiye wax u diidaya inay sharciyada ama sameeya ama wax ka bedelaanna ma jirto madaxweynihii hore ee soomaaliya xildhibaan shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale ku dhaliilay dowladda soomaaliya qaabka ay u wajahayso khilaafka kala dhexeeya maamulka jubbaland dhinaca kale dowladda soomaaliya oo aan la xiriirnay si ay uga hadlaan arrimaha uu jeediyey shariif sheekh axmed nooma aysan suuragelin inaan helno marka ugu sokaysa aan helnana waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa idaacaddaheenna dambe
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a qaar ka mida ganacsatada suuqa waaheyn ayaa ka dareen celiyey furitaanka suuqa cusub ee waaheyn ee magaalada hargeysa iyagoo ku tilmaamay inaanay ku niyad jabin dhibaato kastoo kasoo gaadhay gubashadii suuqan waxaa kaloo soo dhoweeyeen suuqa cusub warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eeda khadar maxamed cakulle dadka ka ganacsanayey suuqa waaheen waxay ahaayeen dad kala duwan sida ganacsato waaweyn ganacsato dhexe iyo ganacsato yaryar qaar ka mid ah hooyooyinka ka ganacsan jiray suuqa waaheen ayaan dareenkooda weydiiyey anoo ah israx shiradiiriya cali suuqa waaheen warkiisa waynu ka wada dheregsanay waanuyna wada damqay dhib weynina weynaga soo gaadhay anigu waxaan ahaa dumarkii khudradda ka ganacsan jiray bakhaarada ku jiray xoo dhib weyn baa naga soo gaadhay xoolii waanu ka farxalannay maanaa niyad jabin waanu ka soo waaqsannay waanu calooladeegnay marka maanaa niyad jabin yabyab dambaanu galnay waxyaanu dee ku yabyabnay nololku maalmeedkayaga ayaanu ka soo saarnaa alxamdulilah galabtana xadhig furka waanu ku farxnay waanu aad iyo aadaanu ku farxnay hooyo kale oo aan kula kulmay islamarkaana ka mid ahayd hooyooyinka suuqan waaheyn ee gubtay ka ganacsan jiray waan wuri cabdulaahi axmed baan ahay haddii aan ganacsigayga idinka sheekeeyo walaal waa tii magaalada markii hore lagu kala shaqaysanayey waa tii gubato waa la kala yaacay qofba meel buu cararay iyobiibkayagii ayaanu galay waanu kasoo kabanay maxay haydee macmiilkayagii baanu maxay haydee dib u raadsanay qof waliba yaro xabuba markuu meel dhigay macmiilkiisiiba u yimi dib uu raadsaday hawshiisii iyo maxay haydee kobciisii yaraa iyo dhaqaalihiisii yaraa kor buu u bilaabay maxay haydee makana nimcaanu ku jirnaa uluufo badanna waanu ku daboolaa cabdifataax axmed awi xumed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa waaheen iyadoo ay kaga gubteen ilaa iyo shan meheradood sida uu sheegay waxaana muddadii dhismuhu socday uu ka mid ahaa dadka aaminsan inaan laga soo kaban karin waxa uu ka dareen celiyey hadda aniga laftiga kumay jirin oo waxaan odhan jiray niyow suuqan maxaa laydinka haystaa miyaa layska galo miyaa muxuu hayay sidiinibaad u dhoobdhooban idinkaa dhaami lahaa laakiinse haddana markii aanu aragnay qaabka ay wax u socdaan guryaha inoo dhismay dabaqyada inoo dhismay wadooyinka iyo jiedka waaweyn ee suuqii u helay iyo quruxda meeshaa ka muuqata qof kasta oo muxuu ahay waxaanu ku ilownay wax allaalo wixii dhibaatay soo gaadhay iyo wixii iga gubtay iyo wixii aan igu dhacayba marka aan waxaan ku iloway markaan guryaha quruxda arko dhinaca kale cabdirashiid dahabshiil waxa ay goobjoog ka hayeen habeenkii dhibtu ay dhacday laba sano ka hor waxa aan weydiiyey dareenkiisa kadib furitaanka suuqa waaheen
waxay khadarow ixusuusisaa waa heerka markaan arko dhibaatadii ku dhacday iyo markaan arko maanta horumarka la sameeyey hadalkii ay soomaalidu ku ducaysan jirtay ahay wixii rag u kaco rabbina aqbalo way rugoobaan dareenkayga caawa runtii waa dareenan aada ugu faraxsanahay waayo waxaan arkayaa ama xusuustaa markii dhibaatadu dhacday ee dabku dhacay khasaaruhu dhacay ganacsatadii uu gaadhay halkaa deganayd qaar badani macmiisheeda ahayd qaar badan ay cid walba ay u adeegayeen marka maanta inaan arko khasaarihii waktigaa dhacay ilaahay maaragtay uu ka caawiyey dadkii islamarkaana dadkiina ay tashay in maanta dhibaatadii qeyb badan badan badan laga soo gudbay mar walba waa iska jiraysaa wax qabyo ahi laakiin wax badan badan laga soo gudbiyey ayaan aada ugu faraxsanahay dad badan ayaa aaminsanaa in ay adag tahay in laga soo kabto dhibaatada iyo baaxadda dhaqaalihii ku burburay gubashadii suuqa waaheen haddaba maxay uga dhigan tahay bulshada waa kan mar kale cabdirashiid dahabshiil oo ka jawaabay su-aashan waxaan u arkaa khadarow inay dad badan uga dhigan tahay haddii dhibaata kugu dhacdo in qasab aad cashar ka qaadatid dadaashid isla markaana ad ogaatid wax walba ama wax badan in wax laga qaban karo oo ay ku xidhan tahay dadkaa dhibaatadu soo gaadhay inay gacmaha isqabsadaan inaan niyad jabin si dadkaa loo dhiirigeliyo oo ay u aaminaan inay waaheen soo noqonayso wuxuu guddoomiyaha shirkadu go-aamiyey in isla goobtii aan dhul aan halkaa ku lahayn in laga dhiso daarta ugu muhiimsan ee ugu dheer ee dadkaa waaheen iyo kuwo kalaba ay ku adeegsan karaan si loo muujiyo inay waaheen soo noqon karto ilaahay mahaddiina waxaan ku faraxsanay inay caawa waaheen soo noqotay waaheen baa tusaale u ah waaheen wuxuu ahaa dhaqaalaha meelaha marketka gees kalena ku noollahay ugu weyn buu ka mid ahaa gubashada suuqa waaheen waxa ay hal mar saamaysay guud ahaan dadka soomaalida ah meelay joogaanba waxaana ay si weyn gacan uga geysteen taageerada ka soo kabashada suuqa waaheen waxaana dhammaan dadkaasi ay mudan yihiin in loo mahadnaqo sida uu v o eda u sheegay cabdirashiid dahabshiil waxaan odhan lahaa khadarow anigoo marka ugu horraysa xusaya qofkii aan bini aadamka u mahadnaqanin ilaahayna uma mahadnaqo waayo qofku waa inuu ogaadaa yaa ku caawiya waaheen anigu waxaan u arkaa dhammaan qofkii af soomaali ku hadlayay ama waddanka gudihiisa ha joogo ama dibadda ha joogo ama wadamada jaarka ha joogo ama qurbaha ha joogo inay caawiyaan cid walba ciddii awoodi karaysa waaheen wuxuu ahaa khasaare soo gaadhay dhammaan dhaqaalaha dadka soomaalida habeenkuu gubtayna khasaare weyn baa dhacay caawana rajo fiican baa jirta ilahay mahadii dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee caawiyey meelay joogaanbana ama dowlad ha noqdeen ama hay-ad ha noqdeen ama ganacsato soomaaliyad ha noqdeen intaba waxaan leenahay waad mahadsantiin khadar maxamed cakule v o e hargeysa
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kubanaan ka mida mucaaradka suuriya ayaa sabtidii qabsaday inta badan magaalada xalab iyagoo fadhiisimo ka samaystay magaaladan oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi suuriya islamarkaana gacanta ku haya garoonka diyaaradaha ee magaalada ka hor intaanay isku ballaarin degmooyinka u dhow kooxahan ayaa ciidamada dowladda kala kulmin wax culays ah sidaas oo usii badan sida ay sheegeen dagaalyahanada iyo dadka arrimaha dagaalka u dhoondaloola warbixin ay wakaaladda wararka ee a b o arrintan ka qortay waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac kooxda kor joogtaysa xuquuqda aadamaha suuriya oo sidoo kalena la socota dagaalka ayaa sheegtay in mucaaridku ay horkacayso kooxda xayaad taxriir al-shaam inay qabsadeen maamulka garoonka diyaaradaha xalab oo noqonaya garoonkii diyaaradaha ee caalamiga ahaa ee ugu horreeyay ay mucaaridku maamulaan dagaalyahanada ayaa iyaguna sheegay inay qabsadeen garoonka islamarkaana sawirro halkaasi ku saabsan baahiyey kumanaana dagaalyahan oo sidoo kalena socda ayaana wax iska caabin ah ka waajiyey in xoogaga dowladda iyagoo qabsaday magaalooyinka iyo weliba xaafado ku yaalla waqooyiga xamaa oo ah magaalo ay hore u joogi jireen ka hor inta aanay ka saarin ciidamada dowladdu sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxaanay sheegteen fiidnimadii sabtidii inay galeen islamarkaana ay magaaladaasi gudaha u galeen gulufkan degdega iyo lama filaanka ah ayaa wejigabax ku ah madaxweynaha suuriya bashaar al asad islamarkaana keenaya su'aala ku saabsan diyaarahaanshiyaha ciidamadiisa qalabka sidaa duulaankan macaaridka oo ka soo bilaabmay halka ay ku xoogan yihiin ee waqooyi galbeeda dalkaasi ayaa u muuqda mid lasii qorsheeyey sidoo kalena waxa uu imanayaa xilli xulafada asad ay ka warwarsan yihiin khilaafka gudahooda hadalkiisii u horreeyey tan iyo markii duulaanku bilaabmay ayaa war-saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi fiidnimadii sabtidii ayaa uu asada ku sheegay in suuriya ay sii wadi doonto inay ka difaacdo xasiloonnida iyo weliba haybaddeeda dhulahaanida argagixisada iyo taageerayaashooda isagoo intaasina sii raaciyey in suuriya ay awood u leedahay inay ka adkaato si kastoo ay weerarkoodu u xoogganaado turkiga oo halka ugu weyn ee laga taageero kooxaha mucaaridka ah ayaa sheegay in dadaaladoodii diblomaasiyadeed ay guuldarraysteen taasoo ay ku rabeen inay ku joojiyaan weerarada ay dowladda ku hayaan mucaaridka dhowaan qabsaday goobo dalkaasi ku yaalla mucaaridkan oo ay horkacayaan kooxda salafi jahaadi oo ka mid ah xayaada taxriir al-shaam oo ay ku jiraan dagaalyahanada uu turkigu ayido ayaa arbacadii bilaabay duulaankoodan lama filaanka ah iyagoo markii hore ku bilaabay laba weerar oo ay ku qaadeen baadiyaha xalab iyo idlib iyagoo maalmo kadibna soo galay xalab islamarkaana hantiyey magaaladan muhiimka oo ku yaallo jidka weyn ee isku xidha magaalada ugu weyn caasimadda dalkaasi iyo weliba dhinaca xeebta fiidnimadii sabtidina waxay qabsadeen ugu yaraan afar magaalo oo ku yaalla gobolka bartamaha dalkaasi ka mid ee xamaa iyagoo sheegtay inay galeen caasimadda gobolka waxaanay kooxdan mucaaridka ahi ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan meelihii ay ka haysteen xamaa sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban ee ay ku guuldarraysteen ciidamada qalabka sidee dalka suuriya ayaa iyaguna war ay sabtidii soo saareen ku sheegay inay si ay u waajahaan weerar ballaadhan oo lagu soo qaado xalab islamarkaana ay u badbaadiyaan nafaha inay geeyeen ciidamo iyo weliba agaba islamarkaana ay isku diyaariyeen weerar rogaal celisa warka ayaa lagu qiray in mucaaridku ay galeen qaybo waaweyn oo ka mida magaalada balse waxa ay sheegeen inaanay ka samaysanin saldhigyo iyo weliba meelo kaantarool ah saacadihii dambe sabtidiina ciidamada qalabka sida ayaa isku dayey inay meesha ka saaraan waxa ay ku sheegeen warar aan jirin iyaga oo soo xiganaya wararka ku saabsan in ciidamadoodu ay dib u baxayaan ama ay goosanayaan iyagoo sheegay in taliska guooda uu qabsanayay howlihiisa la dagaalanka ururada argagixisadaa soo laabashada mucaaridka ee xalab ayaa ah tii ugu horraysay tan iyo sannadkii laba kun iyo lix iyo toban taasoo timi kadib ololo militari oo adag oo ciidamada asad ay ku taageerayeen dalalka ruushka iiraan iyo weliba kooxo kale oo xulafalla ah
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
markaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markalena kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaadka bishii oktoobar ee sannadkan waxaa xeebaha soomaaliya gaaray markabka uruuj ra'iis ee dowladda turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka markabka ayaa waxaa gelbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda turkiga waxaana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta hindiya ee bartamaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaadka sannadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horreeya laga soo saaro soomaaliya haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u bedeli karto xaaladda dhaqaale ee soomaaliya waxaa marti igu ah maxamed mukhtaar wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee voice of america waa mahadsanta walaal nuur bal marka hore faahfaahin guud naga sii geedhiga sahanka shidaalka soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa iyo hadda walaal waa mahadsan tahay adigii waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha runtii sahankan wadadan waxayd mid muddo dheer soo socotay si rasmia waxay u bilaabatay kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wejiyo kala duwan ayay soo martay intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo toddobaatameyadii bilowgeedii dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday soomaaliya lagu sahminayo laakiin toddobaatankii ilaa iyo siddeetankii laga soo gaaray xoogaa xakad ayuu galay waayo soomaaliya markaas waxay qaadatay shuuciyadda waati ay noqotay amaanta wadaag waati ay raacday balse dib waxaa loo bilaabay markii soomaaliya ay qaadatay wixii loo la dhihi jiray surgical adjustment programmeska iyo macnaha suuqa furfuran oo i m f t world bank ay la heshiisay ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta ilaa iyo sagaashankii dagaalada ay ka bilowdaan siddeetan iyo sagaalki ayay socdeen balse dagaalada de markay dhaceen haddana hakad ayaa dib ku yimid kadib wadeeda soomaaliya waa tii uu dagaalka sokeeye ka bilowday haddana markii jamhuuriyaddii saddexaad la asaasay ayay arrimahaas dib usoo bilowdeen waxyaabahii ugu horreeya oo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey laba kun iyo sideedii markaa xukuumadda waxay ku shaqaynaysay baydhaba ayay ku shaqaynaysay kadib markii kumeel gaarka laga baxay laba kun labayo tobankii laba kun iyo saddex tobanka waa tii soomaaliya ay la heshiisay somo oil kadib oo ay samaysay xog ururin kadib waxaa ku xigay spectrum oo ayadana laba kun iyo shan iyo tobankii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah ee samaysay kadib laba kun iyo labayo labaatankii ayaa haddana soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaaga wax soo saarka ah ilaa iyo hadda labadii sana ugu dambeeyey ee xukuumadda madaxweyne xasan sheekh markii dib loo doortay afar shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay shirkaddii coastline waxaa lala galay todoba blocks oo inay shidaal laga sahmiyo sidoo kale shirkad turkiga ah shirkaddii liberty iyo golf som saddexaasna waxaa lala galay min saddex bloog oo in shidaal dhul ah dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo so marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli kara soomaaliya laga helo nuur waaya hadda waxaan la soconnaa in dowladda soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday dowladda turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay uruuj ra'iis marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan markabkaasi wuxuu muqdisho kusoo xirtay shan iyo labaatankii bishii oktoobar waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano tridii uu ka sameynaya saddex xirmood ama saddex blocks oo la siiyey shirkada turkiya la siiyey xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore aan kaga aruurinay oo ahayd two d ga ahayd farka ugu dhexeeya two d ga three d waxay tahay three d ga waa macnaha resolutionka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo tuudhiga muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo xogtii oo la fasiro xogtii oo la diyaariyo muddo sanad ku dhowaad ayaan filayaa inay qaadanayso kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ee ceelka shidaalka laga qodi karo marka kaa uu soo dhammaado ayaa haddii la yidhaahdo eh, ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto marka ayaa waxaa loo gudbayaa in ceelkii la qodo ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo eh, dee waxaa la samayn doonaa waxa la yidhaha qiimeyn markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jiro inta uu leeg yahay iyo siduu ganacsi u geli kara iyo waxyaabo lamid ah marka go-aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaarayaa in eh, shidaalka soomaaliya amana gaar ahaan eh, ceelashaasi turkida ay- eh, la siiyey in uu ganacsi geli karo iyo sida looga faa'idi karo markaasaan ogaan doonaa haddii alayra waayo laakiin in la soo gaaro maaragtay markii ugu horreysay ayaan arkaynaa maraakiib eh, sidaal sahminaysa oo xeebaha soomaaliya taagan marka in heerkan la soo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa runtii in kheyraadka soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qarankan soomaaliyeed muhiim u ah macno badan ma samaynayso eh, kheyraad ayaan leenahay balse aanan aan ka faa'iidaysanayn waxaana ma samaynayno sababta soomaaliya dhaqaalaheeda aad buu u liitaa de mucaawinaan faqri loogama bixi karo marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo kheyraadkan kalluumaysiga oo badda ku jiro waa arrin aad u fiican waana waxyaabaha keeni kara waxaan loo yaqaano macro economic trigger maanaa jug weyn oo dhaqaale oo soomaaliya eh, la- uu ayuu u baahan yahay si uu dhaqaalaha uu hore ugu socdo marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahannahay inaan ka heshiino inaan diyaarsano de industriga waa industry cusub waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya turkida iyo waxay samaynayaan balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn marka maadaama ay tahay industry cusub waxaan u baahannahay inaan diyaarsano aqoontii waxaan u baahannahay inaan diyaarsano shuruucdii waxaan u baahannahay inaan diyaarsano farsamayaqaanadii waxaan u baahannahay sidii ma- eh, maalgelintii waxyaabo fara badan ayaa u baahan industrigan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii eh, rayidkeed in ay aqoon u helaan wacyigelin u helaan baarlamaanka laftigiisu inuu fahmo waxan iyo sida u shaqeeyaan marka shaqo badan ayaa noo taalo eh, dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican uga faa'iidaysano waaya haddii ay soo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday runtii eh, dhowr tallaabo ayaa xigaysa marka ugu horeysa hadda sidaan kuu sheegay eh, marka tridiga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysaa marka waxaan ka hadlaynaa haddii la yidhaahdo eh, horaanta j- eh, laba kun iyo labaat- la- laba kun iyo labaatan iyo lixdan ka hadlaynaa markaas ayaa haddana waxaa loo gudbayaa macnaha dee in ceelkii la qodo drilling waxa loo yaqaano la sameeyo taa marka waxaa ku xigi doona waxa la yidhaha appraisal oo ah in la qiimeeyo waxa meesha ay ku jiraan intay leedan yihiin marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu eh, fursadiisa ay fiican tahay eh, g- waxa ku jirana ee ganacsiga markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi doonaa macnaha development iyo production oo ah in macnaha la- la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qo- ah, qodi lahaa iyo macnaha iyo soo saaritaankiiba so marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo oo oo dhankaas ah balse laakiin waxaan rabaa mar walba in eh, aan kusoo celceliyo intaas waa inta ay eh, macnaha shirkadda shidaalka iyo eh, turkida ay qabanayaan balse laakiin annaga la- dhankeena eh, waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawshaa socota inaan isu diyaarino sababtoo haddii aan isu diyaarin wayno dee waxaa dhacaya de inaan ka faa'iidaysan wayno sababtoo ah macnaha dee eh, haddii ay soo baxdo fursad shaqaa waa inaan haysano dadkii xirfadda u lahaa haddii ay soo baxdo fursad macnaha eh, ama alaab lagu siiya ama agab lagu siiya shirkadaas waa inaan heri karno oo aan di- aan u diyaarsannahay shuruucdii waa inaan u diyaarsannahay ayaga waa inaan la xisaabtami karno regulationska iyo duurjoogteynta waa inaan samaysan karno macnaha aqoontii waaya aragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsan lahayn kula xisaabtami lahayn waa inaan diyaarsano marka dhankeena laftigeena shaqo badan ayaa jir- ayaa jirto marka ay dhankaas kale shaqada ay ka wadaan qolooyinka turkida ah waaya eh, dhallinyarada marka soomaalida eh, maadaama aad hadda ka dhawaajisay eh, in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo dabcan waxaa jira dhallinyaro soo bartay oo maaragtay u baahan khibrad marka fursad intee la eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaasi shidaalka heshiiska wadaagga wax soo saarka waxaa ku jira waxa la yidhaha local content macnaa marka la qorayo waxaa jira waxa la yidhaahdo local content oo ah macnaa qoondo loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaa wadanka shidaalka iskale laga soo saarayo marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qoran maan arkin balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna macnaa wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ee xuquuqa ee u leeyihiin dadka deegaanka ah ama ha noqoto shaqada ama ha noqoto eh, horumarinta ama ha noqoto macnaa waxaasoo dhan marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa ee kaas ayaana qeexaya fursadaha dadka soomaalida ay ka heli karaan balse ogow manaha ma aha oo keliya qodida shidaalka keliya waxa ee dadka ay fursadda ka heli karaan manaha waxyaaba badan oo waxaa jirto ku wareegsan oo ah ama manaha agabsiintii ha noqoto hoteeladii ha noqoto maqaacidii ha noqoto meelaha entertainmentiga ha noqoto bangiyadii ha noqoto so marka wax- waa industry dhan oo u baahan wax kastoo ay ku shaqayn lahayd eh, in loo diyaariyo so marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay eh, inaan diyaarsano
mudane maxamed mukhtaar waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo magacaygu waa mawlid mascade dhabaley oo jooga degmada goldogob aad baan u salaamayaa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar Een, wasiire waxaan ku weydiin lahaa su-aal ah een, saan wada ogsoonnahay een, meesha shidaalka laga qodayo waa badda gudaheeda dhalinyaradu marka een, maadaama ay bad gudaheed tahay meesha wax laga qodayo fursad shaqo ma u heli karaan say maaragtay halkaa ku tegi lahaayeen oo ay fursad shaqo ku heli eh, lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay eh, dhanka kale ee beriga waa mahadsantiin dhammaantiin
waa s- waa su-aashii hadda oo oo kale ayay la mid tahay Een, a- waxa wax badan waxay ku xiran yihiin heshiiska lala galay shirkadda shidaalka qodaysa Ee, markii lala gelaya heshiiskan loo yaqaan wadaag wax soo saarka local contentska waxaa lagu cadeeyey horta wax badan ku xiran yihiin waa mid midda labaad laftigeeda waxay ku xiran tahay aqoonta iyo waaya aragnimada da- dadka markaas shaqada raadinayo ogowo maanaa dee shaqo laguma siin karo qof keliya waa soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha i- ay rabta shirkadda shaqada qabanayso sababto waa shaq- shaqooyinka noocan waa shaqo highly skilled ah waa shirkad oo u baahan xirfad dheeraad ah marka qofka eh, raadsanaya laftigiisa waa dee inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto marka runtii em, shaqooyinkana ma aha keliya waxa laga qabanayo ee platformka ama macna meesha ceelka laga qodayo maaha waxaa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimihii a- a- administrationka ka mid a arrimaha i tga ka mid a data managementga ka mid a marketinga ka mid a negotiationka ka mid a shaqooyin fara badan oo waxaa jirto oo shidaalka ku wareegsanaa jirto oo aan markaas ahayn ceelka la qodayo keliya so marka dhalinyarada kuwaasna way ka qayb qaadan karaan marka waxaa muhiim ah luqadda englishka dee in qofkii dee uu si fiican u yaqaano ee waxyaabahan governancigoo kale uu uu si fiican u yaqaano marka meelo badanaa laga soo geli karaa ee arrimaha shidaalka ee keliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama bes geoscience keliya uu yaqaano qasab maaha waa tahay een, wasiir ee, waxaa isna doonaya dhegeyste kale in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal
hore magacaygu waa cabdulqaadir cali oo jooga muqdisho khabiirka waxaan weydiinayaa welwel waxaa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arrintaas sidee ayaad u aragtaa sideyse kula tahay
runtii een, in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga kheyraadka oo de waa waxaa keenaba markii aan ka bixayn dastuurkeena kumeel gaarka laba kun iyo eh, labaiyo tobankii in go-aan laga gaari waayo oo la yidhaahdo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe dowlad goboleedyada waa tii heshiiskii baydhabo ee laba kun iyo sideed iyo tobankii lagu gaaray wada- wadaagga eh, macnaa qaybsiga kheyraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhammaystiran walaakin wuxuu ahaa mid bilow fiican waxaan u baahannahay inaan kaas dhammaystirno Eh, marka eh, dee iyo inaan samaysano hay-adihii kabi lahaa macnaha ay ka mid tahay hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa eh, hay-adaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta macnaha eh, in heshiisyada marka la gaalayo ay yihiin heshiisyo macnaha daah furan marka waxyaabo badan ayaan u baahannahay si kheyraadkaas aanu u keenin colaad cusub Eh, marka haddii aa la yidhaahdo waxaan filayaa eh, sanadada soo socdo inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu kheyraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macnaa dib u dhaca ku yimaado soomaaliya gudaheeda oo qalqalga iyo qarannimadii wadajirka soomaaliya waa tahay sidee ayay soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyey oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaado ka dhaxleen waa waa jirtaa taariikhaha eh, macnaa wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'iidin wadamo shidaal helay oo ka faa'iiday oo hor u socday wax walba waxay ku xidhan hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno Eh, waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican oo loo soo qaata waxaa ka mid ah waa norway Eh, annaga wadamada noo dhowo si fiican u maamulay waxaa ka mid ah hadda Du- dubai Eh, oo kheyraadka intaa heshay ka faa'iidaystay infrastructurekii iyo waxyaabihii ay u baahneed ka samaysatay Eh, horena ugu gudubtay wadamada waxaa jira shidaal helay oo dee aanan wax badan ka faa'iidin waxaa ka mid a jaad oo kale ka mid a nigeria hadda tusaalaha loo soo qaataa ka mid a caalamka macnaha shidaalka ugu horreeya waxaa laga helay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii nasiib darre ilaa iyo hadda oo la joogo dadka nigeriinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayaan saf ayay u galaan ka shidaalka marka waa nasiib darro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii nigeriinta ay saf u galayaan shidaal inay helaan oo keliya marka waxay ku xiran tahay hadda dee sida loo maamulo marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta soomaaliyeed ama ha noqdaan kuwa federaalka ama kuwa dowlad goboleedyada inay fahmaan in aanu ahayn shidaalan hel macnaheeda ma aha in kheyraad uu imaanayo ama daqi uu imaanayo haddii si xun loo maamulo balse waxaan rajaynaya in si fiican loo maamuli doono waayo dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda beriguse ma ku jiraa shidaal badan inta aad inta aad la socoto
soomaaliya haddii ilaahay yiraahdo labada dhinacba fursad uu ku jiraa beriga iyo badda balse dee saan ognahay soomaaliya hadda wadanka markay imaado amniga markay imaado waxaa loo yaqaana infrastructureka waxyaaba badan ayaa weli naga dhiman oo aanan diyaarsanayn marka waxaan is leeyahay arrimahaasa waxay keenayaan in hadda culeyska la saaro iyo macnaha qaaditaanka haddiiba dee shidaal la helo in la dhoofiyo waxaa aada u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo garab beriga marka arrimahaasaa keenaya in hadda mudnaanta la siiyo badda wa garta marka ay soomaaliya shidaalka soo saarto maxaa xigi doona ayaad is leedahay inta aad ka warqabto
haddee kheyraadka soomaaliya joogo mid ka mid wey shidaalka maaha midka keliya sababto waxaan leenahay macdan ayaan leenahay waxaan leenahay xoolaan leenahay kaluumayaas ayaan leenahay hawo fiican ayuu ilaahna siiyo oo waxyaabaha renewable energy-ga laga abuuri karo meelo dalxiisa loo imaan karaa jiro waana marka laga hadlaya kheyraadka dabiiciga dadka waxaad umalaysaa keliya inay kusoo dhacaysa arrinta shidaalka laakiin kheyraadka dabiiciga soomaaliya leedahay waa badan yahay marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano kow midda kalena dee dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaha dee loo baahanya in gacmaha laiskor saarto oo shidaal la sugo oo balse laakiin kheyraadyadan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iidaysano sababtoo shidaalka waa wax kooban muddo kooban ayuu soconaya wax walbo meel laga qaaday way dhammaanayaan balse laakiin waxyaabo kale waxaan ilaahay nagu manaystay oo muddo dee dheer socon karo oo ay ka mid tahay macnaha dee meesha aan ku naalo oo aada ugu fiican ganacsiga caalamka meel istraatiiji ka mid ah macnaha dabaylaha soomaaliya ka dhaco cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo meelahan hadda aan sheego dalxiiska ah xoolahan ilaahayna siiye kaluumaysiga ilaahayna siiye marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay in dhaqaalahaas guudsadaan kaga faa'iidaysan lahayn inaan samaysano intaa waxaa sii dheer dee dhalinyarada jiilka hadda yaryara soo korayo iyo adduunyadan dee hadda artificial intelligence ay kusoo korortay i t-ga macnaha uu lafdhabar u yahay waxaasoo dhan ayaan u baahannahay sidii aan kaga faa'iidaysan lahayn inaan u diyaar garowno balse aysan naga noqon keliya shidaala la sugaa marka shidaal la helana dee sidii carabti aan khamiisi inta gashanaan macnaha dee dee lacag aan iska helaynaa waa garta waayahay ugu dambeyntii shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha haddii waxaan aada ugu celcelinayaa haddii si fiican loo maamulo fursad soomaaliya wuxuu u siinayaa kow in macnaha dhaqaalaha dowladda soo gelaya uu kor u kaco haddii dowladda dhaqaalaha soo gelaya uu kor u kaco dowladda waxay awoodeysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto inay macnaha waxbarashada wax ka qabato arrimaha caafimaadka wax ka qabato horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii lamidka ah ay sugto in shaqo abuuris ay samayso in nolosha dad qofka soomaaliga ay ay wax ka bedesho taas waa waa waa midda koowaad midda labaad macnaha wadanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonaa wadan dakli soo galo waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska iyo ayaa hoos u dhacayo so marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya balse laakiin faa'iidooyinkaas badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano daafurnaan la imaano sidoo kalena industrigan cusubna aan isu diyaarino aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyey wasiirkii hore dhegaystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi inoo soo diyaray islamarkaana nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnayn
midabkii magoolkay mahadeebe muuqii milaxday maasha allah midabkii magoolkay mahadeebe manka iyo tiigaaday maismudanay manka iyo tiigaaday maismudanay
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo